halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo arbaca ah labaatanka bisha disembar ee sanadka laba kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacadda waa lixda iyo barka aroornimo magaalada washingtonna waa tobanka iyo barka fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee gobolka colorado ee dalkana maraykanka oo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ka saartay codbixinta hordhaca ah ee gobolkaasi maxkamaddu markii hadda ay xeerisay oo go-aanka gaartay waxay ku dartay in go-aankeedu aanu haddiiba hore ka dhaqangelin oo fursad la siiyo ilaa iyo bisha january afarteeda inuu racfaan ka qaadan karo isaguna waa la hubaa inuu maxkamadda sare oo qaranka la aadi doono
goordhow ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale aan idiin haynaa tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka h i v aidis ee deegaanka soomaalida oo sare u kacday shirka madasha aragti wadaagga ee heritage ee ka socda dalka jabuuti oo maanta lagu soo bandhigayo cilmi baaris laga sameeyey nabadda iyo dooda la xiriira nabadda iyo xal u helideeda marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo maxkamadda sare ee gobolka colorado ee dalkan maraykanka ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waxay ka saartay codbixinta horudhaca ah ee gobolka iyada oo sheegtay in uusan u qalmin inuu madaxweyne noqdo kadib doorkii uu ku lahaa dhacdadii bishii january lixdeedii ee sanadkii laba kun koob iyo labaatan ka dhacday xarunta baarlamaanka maraykanka ee capital hill xukunka talaadadii ayaa noqonaya markii ugu horreysay taariikhda in qaybta saddexaad ee wax kabeddelka afari tobnaad loo adeegsado si loo diido murashax madaxweyne afhayeen u hadlay ololaha trump ayaa ku tilmaamay go'aan khaldan waxaana uu sheegay inay raacfaan ka qaadan doonaan maxkamadda sare ee maraykanka taasoo aan weligeed go'aan ka gaarin qaybtan saddexaad garsoore heer federaal ah oo ku sugan mayami ayaa xabsi daa'in ku xukumay senatar hore oo u dhashay dalka haiti kadib markii lagu helay in uu maleegayey dilka ama maleegay dilka madaxweynihii haiti joven mose sanadkii laba kun koob iyo labaatan taasoo qalalaasa aan horey loo arag ka samaysay waddanka ku yaala karebiyiinka john joel joseph ayaa ah qofkii saddexaad ee koob iyo toban qof oo la tuhmayo oo la xiray laguna soo oogay dacwad gudaha miyaami si loogu xukumo waxaa dacwad oogayaasha maraykanka ay ku tilmaameen shirqool laga soo maleegay haiti iyo florida si ay markaasi u shaqaalaysiiyaan calooshooda u shaqaystayaal si ay u fududeeyaan amaba u dilaan moose madaxweynaha ayaa waxa ay da'diisa ahayd saddex iyo konton jir markii lagu dilay gurigiisa gaarka ah oo u dhow caasimadda haiti ee bort en prince bishii julaay toddobadeedii sanadkii laba kun koob iyo labaatan joseph waa siyaasi caana oo ka soo horjeeday xisbigii madaxweynaha la dilay ee la yidhaahdo tekel ayaan subax wanaagsan hawadidinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan sidaad markaba ku maqlayseen maxkamadda sare ee gobolka colorado ee dalkan maraykanka ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ka saartay codbixinta horudhaca ah ee gobolka iyada oo sheegtay in uusan u qalmin inuu madaxweyne noqdo kadib doorkii uu ku lahaa dhacdadii bishii january lixdeedii ee sanadkii laba kun koob iyo labaatan ee ka dhacday xarunta baarlamaanka maraykanka ee capital hill haddaba go-aanka maxkamadda ah ayaa waxaa ila falanqaynaya cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah islamarkaana ka faallooda siyaasadda dalkan maraykanka waxaa keenay markii hore waxaa dacwooday dad afar qof oo reer colorado ahaa dacwo ka geeyey oo waxay yidhaahdeen maadaama uu madaxweynihii hore uu mas-uul ka ahaa wixii ay ugu yeereen inqilaabka oo ka dhacay aqalka aqalka congresska oo uu isagu ahaa ninkii abaabulay mudaharaadkaas waxay yidhaahdeen waa in laga mamnuucaa colorado inuu noqdo musharax inuu ka noqdo marka dacwadaas baa markii hore dadkaas shacbiga ah oo reer colorado ah dacwada keenay kadibna maxkamaddii maalintaas hore ay u geeyeen waa ka diiday oo waxay tidhi ma ma jirto maaragtay inkastoo uu arrintaas ku lug lahaa xaq buu uleeyahay inuu colorado uu ka tartamo marka raacfaan bay qaateen kadib weeye marka hadda in maxkamaddii sare oo oo colorado ay go-aanka gaartay ay tidhi waa ku raacsannahay dadka soo dacweeyey waa laga mamnuucayaa inuu inuu ka mid noqdo ama lagu qoro warqadda codbixiyayaasha magaciisa lagu qoro ma u bannaan tahay madaxweynihii hore inuu racfaan ka qaato oo haddana mar kale dib loogu laabto go-aankani ma dhici kartaa waa dhici kartaa oo weliba maxkamaddu markii hadda ay xeerisay oo go-aanka gaartay waxay ku dartay in go-aankeedu aanu haddiiba hore ka dhaqangelin oo fursad la siiyo ilaa iyo bisha january afarteeda inuu racfaan ka qaadan karo isaguna waa la hubaa inuu maxkamadda sare oo qaranka la aadi doono marka haddii maxkamadda uu racfaan ka qaato oo mar kale dib loogu noqdo oo haddana go-aankeeda ay ku adkaysato marka waxaa laisla aadi doonaa maxkamaddii sare ee federaalka miya maxkamadda sare oo federaalka haa taas weeye midda hadda oo hartayba marka waxay aadaysaa halkaa iyo maxkamadda sare oo supreme courtiga federaalka ay tegaysaa taas weeye meesha racfaanka u dambeeya oo go-aanka u dambeeya iska yeelan doonta isaguna waa la hubaabaaba la yidhi jaa hadda wuxuuba bilaabay inuu yidhaahdo waa waxaan xaqdarray ahaayeen wax siyaasadeed bay ahaayeenoo iska siyaasadaysanoo khalad bay ahaayeenoo wa waa arrin la hubo inuu inuu maxkamadda sare la aadayo maxkamadda sare markaa marka uu aado laban bay mid noqonaysaa in ay maxkamaddii gobolka colorado inay ku raacdo iyo in ay ka diiddo marka maxaa dhici kara labada sax wey labadaasay mid noqonaysaa inay ka diido oo ay ay tiraahdo maxkamaddii way khaldanayd maxkamaddii hoose ninkan baalodka waa lagu qori karaa iyo iyo inay ku raacdo maxkamadda oo tiraahdo xaq uma alaha uma u lahaa inuu tartamo marka waxaa dhici doonta haddii masalan ay maxkamaddu labada maxkamadood isku raacaan arrintaas isagu colorado hadhow kama tartami karo gobolkaas waddankan waxaa laysku doortaa waxa la yidhaha electoral college laba boqol iyo toddobaatan cod oo electorala waa inaad haysataa si aad madaxweyne u noqoto marka toban bay colorado leedahay tobankuba waa ka lumayaan laakiin inta kale wuu ka tartami karaa gobollada kale marka iyadoo uu hal gobol diiday ayuu weli xaq u leeyahay inuu gobolladii kale kasoo tartamo oo xataa ay dhici karto in ay kuba fillaadaan bocdadku gobollada kale ka heli karaba waa suurtagal weeye inuu inta gobollada dhan kale dhan ka tartamo uu codadka uu u baahan yaho inuu madaxweyne ku noqdo inuu helo waa suurtagal laakiin dhibaatada ka hor imaanaysa waxa weeye badanaa haddii maxkamad gobol ay go-aan gaarto maxkamaduhu way isku daydaan oo presidents waxa la yidhahda isticmaalaan oo waa waa iskoobiyareeyaan marka waxaa laga yaabaa stateyo kale inay maaragtay kaiskaas ay sal ka dhigtaan oo u isticmaalaan inay iyaguna sidii oo kale dhabihii qaadaan oo dhib kale kala kulmo gobollada kale laakiin isagu qof ahaan gobollo kale wuu ka tartami karaa si caadi ah marka caqabad ma ku noqon kartaa maxkamadahan isdaba yaalla iyo dacwadahan kala duwan ee marwalba lagu soo oogaayo inay ugu dambeyntii ku keenaan in uu ka qaybgeli waayo doorashada madaxweynenimo ee soo socota aada iyo aad dad badan baa fikirkaas qaba oo waxayba leeyihiinba xataa janis hadda uma uu helo inuu sidii la rabay u campaign gareeyo ololaha uga qayb qaato oo distraction ama waxay ku noqotay maaragtay waa ka mashquulisay doorashadii waana ulakac baad moodaa oo in waxaanoo maxkamadaa iyo waxaan o dhan waxa loogu furayaa isagu wuxuu leeyahay siyaasadaydaa laga soo horjeedaayo waa nooc laygu caburinayo weeyo isagu saas uga ufasiraya isaga iyo dadkiisa laakiin waa sax weeye oo caqligal weeye inay dhibaato weyn u geysato oo uu maaragtay xag dhaqaale iyo xag wakti iyo xag maaragtay olole intaba inay inay dhibaato weyn u geysato waa suurtagal kadibna hadday bataan oo maxkamaduhu ay go-aano ad adag oo culculus gaaraan oo xarig iyo xabsi iyo maaragtay waxyaabahaas ay gaartana dee kaba sii daranba laakiin mar kasta isagu dastuur ahaan wuu tartami karaa laakiin dhinaca kale markaad fiiriso cabdikafaar ma laga yaabaa arrintan iyo maxkamadahan iyo dacwadahan isdaba yaalla ee ka dhanka ah madaxweynihii hore donald trump inay dhinaca kale xoog iyo midnimo xoogan geliso xisbigii jamhuuriga gaar ahaan taageerayaashiisa isaga daacadda u ahee mar walbaba isaga taageersan kuwa bayska u ah ama asalka u ah isaga waa suurtagal inay maaragtay ka dhigto dad qiiraysan oo xamaasadaysan oo la saftay oo maaragtay odagoodii oo haddee duulaan lagu yahay inay difaacaan oo is-adkeeyaan waa suurtagal laakiin aad bay u adag tahay inuu ballaariyo sababtoo ah waddankan labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka laga reebo dad badan oo independence ama dhexdhexaad ahaa jira oo oo codka dhinac u rida marka isagu dhinacna marna qoladaas ma ballaarin karo oo cod badan oo dadka dhexe waa adkaanaysaa inay raacaan isagoo intaasoo maxkamada iyo intaasoo maaragtay ku jira arrimo sharci ah oo lagu haysto inay dhankiisa u bataan oo ama u hiliyaan aad bay u adkaanaysaa marka dadkaas dhexe weye meesha asaga dhibaatada weyn uga imaanaysaa oo aanu marnaba aanu aanu ballaarin karin marka laga tago beyskiisa ama dadka salka u aho asaga si kastaba ku raacsan
cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda siyaasadda maraykanka oo iigu warramaya khadka taleefonka ee gobolka virginia subax arbaca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti waxaa ka socda shirka madasha aragti wadaagga ee heritage kaasoo maanta looga doodi doono cilmi baarisyo laga sameeyey nabadda haddaba doctor aweys cabdulaahi oo ka mid ah maamulka hay-adda heritage ayaa waxa uu sharaxayaa qodobada maanta laga doodi doono iyo kuwii shalay gelinkii dambe lasoo bandhigay waxaana uu la hadlay wariyaha v o eda sagal siciid faarax
shirkan wuxuu ahaa runtii shir sanadla ah oo mar walba lagu qabto dalka walaalaheena jabuuti waxaa lagaga hadlaa arrimaha markaas taagan ee ka jira gobolka geeska africa dadka soomaalida degan iyo marxaladaha iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan maantay ama shirka sanadkan wuxuu diiradda saaraya mawaadiic kala duwan laakiin waxaa tiimka ama mawduuca ugu weyn shirka wuxuu ahaa horumarinta nabadda heshiisiinta bulshada iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed ee geeska africa shirkan runtii wuxuu kusoo aaday iyadoo gobolka uu ka jira oo runtii caqabada aada fara badan la xiriira mashaakilaad fara badan oo la xiriira dhanka amniga socodka dadweynaha kala qaybsanaanta bulshada soomaaliyeed marka in wadahadal laga galo mawduuca saakay ama dood wadaagga ugu horreysay waxay ahayd sida loo gaari lahaa siyaasad loo dhan yahay foolaadka siyaasadeedna ay runtii wadahadal iyo maaragtay gorgortan siyaasadeed u geli lahaayeen laguna soo dabaali lahaa nabad waarta gobolka oo ka imaanaysa heshiisiinta siyaasad loo dhan yahay mawduuca labaad oo isaga laga hadlay waxaa ka mid ahaa sidoo kale in maaragtay dib loo eego heshiisiinta bulshada kuwa guulaystay iyo kuwa aan guulaysan maxay ku kala duwan yihiin sababaha ay u guulaysteenna muxuu yahay soomaalida runtii dagaalo iyo colaado fara badan baa soo kala dhexmaray marka waxaa jira heshiisyo runtii miro dhalay oo guulaystay oo hadday noqoto heshiisyada qabaa'ilada la xiriira iyo midda siyaasadda hadday noqoto marka heshiisyadaasaa macnaha dib loo milicsaday aragtiyahaasaa laisku biirsaday waxyaalihii soomaalida u shaqeeyey iyo waxyaalaha runtii ay u baahan tahay soomaalida inay hore usii waddo oo laga gaaro xal waara arrimaha nabadda iyo iyo iyo dib heshiisiinta dhexdhicisha shirka u socdo sida heritage aad sheegteen shan iyo soddon cilmi baaris kala duwan oo nabadda ka hadlayso adi qudhaada mid baa ku leedahay marka taada maxay ka hadlaysaa aad kusoo bandhigi doontid maalmaha soo socda shirka waxaa laga wada hadli doonaa oo dad khubro ah oo oo runtii dee aqoon-yahan oo cilmi baarayaal ah ay ka hadli doonaan macnaha dhinacyo badan bay ka fiirin doonaan sida lagu gaari karo nabadda iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed waxaa ka mid a dhanka laga fiirin doono dhanka maxaa la dhahaa kaalinta ay ku leeyihiin dhaqanka iyo iyo wadaadada iyo culummada ay ku leeyihiin in dadka nabad iyo wadajir ee lagu soo dabaalo waxaa runtii iyadoo kale laga hadlay dowrka muhiimkale ay leeyihiin ganacsatada iyo bulshada rayidkaa la gaaray in lagu gaaro maxaa la dhahaa xal waara oo nabad waarta iyo wadahadal iyo heshiisiin iyo wadajir bulsho lagu gaari karo maxay tahay doorka ay ciyaari karaan ganacsatadu private sectorka iyo sidoo kale bulshada rayidka ah waxaa diiradda lagu saari doonaa kaalinta ay ka qaadanayso maxaa la dhahaa warfaafinta ama mediyada ay ka qaadan karto dib macnaha dib heshiisiinta iyo wadahadlinta dadka soomaaliyeed waan la soconnaa xilligaa la joogo runtii kaalin mugle ka qaataan saxaafaddu marka saxaafaddu siday uga qayb qaadan karto nabadda waarta geeska africa oo dadka soomaaliya degan yihiin iyo sidoo kale mawaadiic la xiriirta dhanka caafimaadka iyo koritaanka bulshada oo dhanka waxbarashada iyo xirfadaha kor loo qaado si ay qeyb uga noqon karaan waxbarashadu nabadda iyo heshiisiinta iyo iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed marka mawaadiicdaas baa biri iyo beri dambe lagu la fukuri doonaa meeshaas waxaa ka soo bixi doona aragtiyo iyo talooyin runtii ku qotama xaqiiq macnaa evidence base ah oo dad maaragtay cilmi baarayaal ah ay dadka soo wareysteen oo fildigii tageen oo maaragtay ka turjumaysa wacyiga ka jira bulshada iyo sida hore loogu sii wadi karo arrimaha ku saabsan nabadeynta iyo mushkilada si lagu gaari karo xalkooda markii la yidhaahdo sanadihii hore waxyaabihii heritage ee ka soo shaqeysay heritage ee mir dhalay dad hal halaba runtii anagu macad cilmi baaris baa nahay madalo noocaa lakanaa sameynaa ku qotoma cilmi baaris aragtiyo runtii ka yimid dhanka maxaa la dhahaa aqoonta ama cilmi baarista daraasadaha lagu soo bandhigaa annagu marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaan aqoonta iyo iswadaarsiga bulshada aan soo bandhigno madaxdu ay dhegeystaan dadka aqoonyaanka aragtidooda waxaa ugu wanaagsan oo bulsho ku horumarta waxa weeye waa wacyiga dadka wacyiga dadka in kor loo qaado la fahamsiiye muhiimadda ay leedahay nabadda la fahamsiiye muhiimadda ay leedahay aragti wadaagga la fahamsiiye muhiimadda ay leedahay wadajirka bulshada oo wadahadalku uu saldhig u yahay aragti wadaagga wadahadalku saldhig u yahay fursad waxay siinaysaa dadka soomaaliyeed inay garoosadaan mustaqbalkooda iyo horumarkooda inay gartaan
doctor aweyse cabdulaahi oo u warramayey sagal siciid faarax tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka h i v aids ee deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya ayaa sare u kacay haddaba wariyaha v o eda ee jigjigaah maxamed cabdiraxmaan ugaas gaataah ayaa sababaha keenay sara u kacan iyo tirada dadka qaba xanuunkan ee la diiwaan geliyey waxa uu ka waraystay cabdiraxmaan nuur cabdi oo ah wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka h i v aids ee dowla deegaanka saad ka warqabtaanba cudurkani waa cudur dunida aad ku dhacay oo dad badan oo dunida ka mida soddon iyo sagaal milyan in ka badan dad ah ayaa cudurkan dunida la nool markaan u soo dhaadhaco dalkeenan etoobiya dad waxoogaa lix boqol iyo toban kordha dad ah ayaa la nool cudurkan waxaa kaloo iyadana sidaasi la mida deegaankeenna aad moodo xiliyadii u dambeysay inuu waxoogaa cudurkii yaraha soo kordhayo wakhtiba wakhtigu ka dambeeyo sababtoo ah wacyigii iyo waxyaal lagu kala qaadayo ayna bulshada si fiican aynan u fahansanayn marka ka annaga ka xafiis ahaan waxaan dardergelin iyo wacyigelin joogta ah ku wadnaa sidii ay bulshadu bal horta fahanka iyo caqabadda iyo dhibaatada uu cudurkani leeyahay ay u fahmi lahaayeen ayaan dadaal ugu jira waayo waxaan uga goleenahay xafiis keliya shaqadan ma qaban karo waa wax u yaala bulshada oo dhan heerarkeeda kala duwan ururo waxaa jira cudurkan oo deegaanka ka jira cudurada ururadaas si guud baan uga warhaynaa xafiiska inta badan waxaa u taagan yahay saddex tiir oo ugu muhiimsan oo ta koowaad oo inaan bal horta wacyiga bulshada aan dhisna garaadka cudurkan heerka uu taagan yahay inaan u sheegno waa talabaad inaan xakamayno cudurkan oo dadkii cudurkan ku dhacay uunan si hor leh u sii faafinin oyna dadkani cudurka ayna ku faafinin dadka kale ta saddexaad iyadana inaan taakulayno dadka cudurkan la noolo aan mooraalkooda iyo xaaladooda caafimaad aan la socono iyagana aansa uga warhay waxaa iyada iyada kale oo aan fursadan uga faa'iidaysanayaa in isbeddelka hadda ka muuqda ee ugu dambeeyey xukuumadda intii isbeddelku inuu waxoogaa isbeddel fara badan oo haddii ay noqoto taakulaynta dadka cudurrada la nool in laga caawiyo raashimo iyo diriiska carruurta dadka waalidkood ku waayay cudurradan waa tahay bal dadka deegaanka ee cudurkan markaasi la nool tiradooda waa imis sidaan daraasaadada ku hayno toddoba kun tiro ka badan baa hadda warbixin la nool cudurkan laakiin inta badan dadku waa looxtuur markaan ku leenahay xarumaha kuma xidhna oo dawooyinkii loogu talagalay ma ma qaataan dad adu laba kun ka badan baa hadda xarumaha dawooyinka ka qaatoo ku diwaangashanoo dawooyinka xaaladooda caafimaad la socota marka dawada inuu qofku qaato waxay u sahlaysaa inuu cudurro badan uu ruuxi kaga badbaado hadduu mar cudurkan h i v uu ku dhaco wuxuu u nuglaanayaa cudurradii kale oo dhan haddii ay t b d tahay iyo haddii cudurro kaleoo lagu kala qaado kuwan communicable diseaska la yidhaahdaa marka si guud dadka hadda waxaan uga goleenahay mar haddii laba kun in ka badan ay dawooyinka qaadanayaan shan kun tiro dhanna ay looxtuur tahay ay ka maqan tahay waxay ku tusinaysaa inuuna wacyigelinta garaadka uu hoosuseeyo waxaa kaloo iyadana taa qayb ka ah oo inta badan caqabad ku ah inay dadku ay cudurka la noole ay dawooyinka ku xidhmi waayaan takoor iyo faquuq lagu hayo dadka cudurka la noolo iyagu ka cabsi qaba inay bulshadu aragto darteed markay timaado waxaa tidhi dad toddoba kunoo haya marka waa sidee heerka xaddiga faafitaanka xanuunkan ee deegaanka soomaalida ma jiraan dad saddexdii bilood u dambaysa xanuunka qaaday kolley annagu inta badan xafiiskani wuxuu u taagan yahay wacyigelin markaan wacyigelinta dhammayna kadib waxaan xarumaha xog ka raadinaa dadka bal wacyigelintanadii ku yimid xarumihii ee xaaladooda caafimaad dhiigga ka baadhay heerka uu marayo tiro rubicii ugu dambeeyey hadda toddobaatan qof kor in ka badan inay hadda lagu arkay warbixinaha xarumaha yaalla marka waxay kutusanaysaa xawligu inuu aad ku socdo marka bulshada waxaan kula talin lahaa bulshooy inaad raacdaan xaaladaha iyo marxaladaha lagaga hortegi karo cudurkan ee dadka cudurkan la noola aan la faquuqin si uu u yaraado faafidda cudurkan bal dhanka taageerada iyo qorshaasha xafiiska ku aadan dadka cudurka la nool in markaasi la taageero haddii ahaan lahayd in laga taageero dhanka yacni cunooyinka nafaqada iyo ma jiraan arrimo noocaas kolley isbeddelkii kadibunbaa qorshaha la bilaabay ay dowladdu u qabatay miisaaniyad rubucla ah oo inta badan raashin lagu quudiyo raashinka heerarkiisa kala duwan oo si dadka la nool ee ururada aan u gudbino dadkii ugu qaybiyaan ayaa jira oo raashimahaasa loo gadaayo la siiyaa nooca heerarkooda kala duwan hadduu yahay biriis hadduu yahay mataqaanaa sonkor hadduu tahay saliid iyo wixii la halmaala ayaa la siiyaa waxaa kaloo iyadana aan ka taageeraa carruurta waalidkood ku waayey cuduradan ee waalidka dhintay carruurtoodii jooga ayaan iyaguna ka taageeraa iskuul material waxaan iskuullada hadday noqoto yuniformkii hadday noqoto kabihii haddii ay noqoto bugaag hadday qalimadii noqoto waxaasoo dhanna xukuumadda u qorshaysay inay miisaaniyad kaga kabto ee ka caawiso dad boqol lixdan iyo kow carruur ka badan ayaan hadda ka caabinay sanadkan inaan direyska siino ugu dambaystii adoo mahadsan maadaama oo tidhi dadku yacni faham badan kama haystaan in ka badan ku dhowaad dad shan kuna ayaa ka maqan xarumihii caafimaadka inay dawada qaataan maxaad arrintaa kula talinay dadkaas ta koowaad waxaa weeyaan in horta wacyigelinta sideeda dadka markay u fahmaan dadkiina takoorkoodii ay ogaadaan in la yareeyona takoor jirin waxaan rajaynaynaa in xarumuhu ay soo xidhmi doonaan iyagu dadka dawadaas qaadanayaan dadkana waxaan si gaara ciddana na dhegaysanaysa ee cudurkan la nool ula sheegaynaa ama aan la wadaagaynaa fadlan caafimaadkaaga ilaali oo xarumaha ku soo xidhno oo dawada qaado si cudurkani u noqdo mid la xakameeyo oo la joojiyo si uunan bulshada kale adusama adiguna caafimaadkaagu u noqdo mid taamahoo aan horay aanan adu geeridu inkastoo xilligeeda tahay haddana sababtii baa jirta oo waxyaala dadejinaya mekanism baa jira mekanismkaas si aad uga hortagto dawada iyo xarumahana kusoo xidhno yaan leenahay
cabdiraxmaan nuur cabdi wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka h i v aids ee dowlad degaanka waxa uu warramayey wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa lagu soo warramaya in dhowaan ay dalka kanada ku galeen baasaboorro ajnabi ah kuwaasoo dowladda dalkaasi aanay siinin magangeliyo sababa la xiriira baasaboorrada ay wataan haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani waxa uu ka waraystay maryan ismaaciil oo ah la taliye ka shaqaysa arrimaha soo galootiga gobolka ontario ee dalka kanada ugu horreynna waxa uu weydiiyey waxyaabaha ay soomaalida ka caawiso asalaamu calaykum xuseen walaal aada u mahadsan tahay magaca saxda waxaa waaye regulary canadian immigration consultant xafiiska waxaa ka furtay westony lawrence meeshay soomaalida ka badan yihiin saasna waxay u tahay because aada iyo aad waxaa arkay baahi badanaa jirto markay ku imaato immigration oo soomaalida aad ay u dhiban yihiin ee cawis badan u baahan yihiin aa arkay an baahida marka arkay intay la eg tahay igu khasabtay inaa xafiiska furo sidaa dadkaigu cawiyo oo waxa immigrationka ee issues ay haystaan inaa ka cawiyo whether ee tahay sharci laga ceshtay qof inta joogo ama qof oo rabo familigooda inay inta keensadaan hadday qoyskooda tahay ilmahooda hadday tahay iyo ama qof oo family ahel yihiin ay rabaan inay inta keenaan so saasaa u furay xafiiska aadaan ugu faraxsanahayna dadkayga meesha u joogaan u fadhiyo aa ahay qofoo immigration bartay sidaa dadka kaga faa'iidaysiiyo programska dham oo oo canadian governmentka ay markasta sameeyaan waa tahay maryam dhibaato badan ayaa jirta oo dhanka sharciga u haysata dhallinyaro soomaali ah oo ku cusub dalkan dhallinyaradaas ma idan la soo xiriireen maxaadse ka caawisaa ha dhibyaal aada u badanaa arkay hadda sanadkan lagu jira dhib badanaa arkay dhalinyaro fara badanaa i imaadeen oo ila soo xiriireen oo isoo waceen oona xafiiskana igu imaadeen oo dhib badan heestaoo intay kasoo bixin dalkoodaoo lagu dhahayo visra visa ku sameyneynaa markaas kadib markaa xagga tegtid shaqana diyaaray ku tahay qafa airboort kaa qaada guriga luugeena dadka dham la dhahaa marka ay imaadaana inta waxay la kulmaan nolol aada u adag oo aadna u dhib badan hadda runta la sheego markay dadka inta imaadaana ani ila kulmaan waxaa arkaa inaa wax loo sameyn karin jirin because visra visa ay ku imaadeen wax badanoo waxaa ku jira oo oo albeen iska samaysteen agentka oo run u ahayn qofka walaahi aadaa arkay dhalinyarada inta imaadaan aaday u dhiban yihiin so waxaa fiican inay ka fiirsadaana fiican maadaama aad khibrad u leedahay arrimaha soo galootiga waa sidee rajada dhalinyarada soomaalida ah ee weli aanan sharciga la siinin xuseen markay imaato sharci la siinayo kulli differentay kala yihiin waxaa jira dhalinyaro oo kuwii oo ameerika kasoo galay oo ameerika iska dhiibay ameerika laga diiday kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo kenya ka imaadaanoo ama etoobiya ka imaadaan ama jabuuti meelahaas ka imaadaanoo oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan qolo badanoo ila soo xiriirtay ku airboortka joogaan lagu dhahaa isdhiib ama noqo so waxay sameeyaan way isoo dhiibaan wadankeena soo galaan laakiin haddaa la eego dadka kaa horeeya a always example ku noqonayaan so kuwii ka horeeye meeshay mareen kuwaana hadda imaanayana marayaan ugu dambayntii adigoo iisoo koobaya maxaad kula talin lahayd kuwa hadda soo xirxirinaya ee doonaya inay dalkan kusoo galaan baasaboorro ajnabi ah iyagoo raba inay magangelyo ka helaan dalkan canada timekii oo laisdhiibi jiray oo qofka sharci lagu siin jira timekaas waa laga baxay canada dowladda canada markay fiiriso kenya kenya ika xiriira kal jiro ee kala saxiixdeen oo noises badan oo kenyan ah aa la keenay gobol la dhahay nova scotia so wadanka canada wadan oo xiriir la leeyahay haddee noqoto ee dadkooda bataana isdhiibaan dee markaas labada wadama war hadlayaan also kenyana waxawaaye wadan oo nabad leh waay maanta wadan dhib ka jira ma ahan wadan cansuurinimo oo jira ma ahan so wax oo qof sheegan karo oo sharci lagu siin kara badanka maba jiro waxaa anigao advicekeyga wuxuu ahaan lahay hadalkada soo koobiya waxay ahaan lahayd inaa wadankan hadaarabtid haddaa rabtid nolol inaa ka samaystid sidoo imaatid programs fara badanaa jiro oo si sharciyeysana wadan ku imaan kartid so badan waxaa fiican qaf oo khibro u leh ama lawyer oo in good standing labadaas inaa only la shaqaysid inay kaa cawiyaan inaa nolosha canada program kusoo immigrategeysid
wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji ayaa warbixintaasi ama waraysigaasi waxa uu la yeelanaya mari ismaaciil oo la taliye xagga arrimaha soo galootiga ka shaqaysa gobolka ontario dalka canada guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamkan intaas ayaan kusoo gabagabaynayna waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanka axmed cali cigaal dhinaca farsamada waxaa joogay nuur xasan nuur bukhaari waa caashacuud oo idin leh nabadgelyo